businessman.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ramadaan wanaagsan kusoo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab khamiisa saddex iyo labaatanka bisha maaj ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali com iyo afhimada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ramadaanka iyo qiimo kororka maciishadda walaalow sanadkan iyo sanadadii hore aad bay u kala duwan yihiin sanadadii hore xiliyadan oo kale iyo kasii horebaa wax la heli jiray ay ku soomaan dadka haddana waa ramadaan koow welina waxa uma hayaan weliba dadkii hore deganaayo uu magaalada fahmay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan booliiska somalilan oo ka hadlay asgari ka tirsanaa booliiska oo dhowaantan lagu dilay magaalada hargeysa dilka ilaa hadda sidaan loo aragno dilka askarigaas waa dil caadi u dhacay dilalka kale siday u dhacaan kama muuqato in qabiil loo aanayay ama loo dilayay qabiil ama wax kale sida baalistu muujinayso waxaan halkaa ka digaynaa dadka si kale wuxu dhigayeele qabiil baa loo aaneeyo loo dilay arrintaa waxba kama jiraan
dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida warbaahinta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal si wada jira ay u fuliyeen ciidamada danab ee xoogga dalka iyo kuwa nabad sugidda jubbaland oo ka dhacay gobolka jubbada hoose lagu dilay saddex iyo labaatan ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab sida ay qortay warbaahinta dowladda federaalk ee soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidanka ayaa sheegay in howlgalka uu ka dhacay deegaano ay ka mid yihiin biibi malka dhaqasho beerxaani iyo qudus warbaahinta dowladda ayaa intaas waxa ay ku daraysaa in xubnaha la dilay ay ka mid ahaayeen laba horjooge oo kala ah axmed cali faarax abu cabaas iyo geedi warfaac cali abu muscab toddobaadadii lasoo dhaafay waxaa jubbaland ka socday abaabul ciidan oo ka dhana maleeshiyada al-shabaab kuwaasi oo sida ay sheegeen saraakiisha jubbaland qayb ay ka yihiin howlgallada ka socda waddanka ee ka dhanka ah al-shabaab al-shabaab ayaa dhinacooda labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa weerar ay ka geysteen saldhigga militari ee soomaaliya ee deegaanka janaay cabdalla ee duleedka magaalada kismaayo iyo degmada baardheere hogaamiyaasha midooda yurub ayaa lagu wadaa inay ansixiyaan heshiis loogu talagalay in laba iyo tobanka bilood ee nagu soo aadan loogu diro ukrain hal milyan oo rasaasta madaafiicda ah si dalkaasi looga caawino inuu ka hortago ciidamada kusoo duulay ee ruushka habkan waxqabad ee deg deg ah ayaa la ansixiyey intii lagu guda jiray shirkii wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga horaantii toddobaadkan hogaamiyaasha shir madaxeed ah ka ay ku leeyihiin brussels maanta ayaa waxay kaga xaajoonayaan dagaalka ukraine sida lagu sheegay islamarkaasina laga soo xogtay dhowr diblomaasiyiin oo midooda yuruba iyadoo ukrein ay wajahayso gabaabsi rasaas si ay ula dagaalanto ruushka ayaa fikradda dejinta qorshe wax iibsiga wadajirka ah oo la mid ah kii la sameeyey intii lagu guda jiray cudurka faafa ee covid sagaal iyo toban si markaasi loogu iibsado tallaalada ayaa markii ugu horreysay miiska waxa ay keentay taasi ra-iisul wasaaraha dalka austenia kaja kalas bishii hore kalas ayaa sheegtay in waxaa muhiimka ay tahay in rasaas loo diro ukrain sababtuna ay tahay in ay keeni karayso taasi isbeddel ku yimaada dagaalka shaqaale faransiis ah oo ka carooday kor u qaadidda da-da howlgalabka ayaa xandhimay islamarkaasina xanibay gelitaanka garoonka duuradaha ee baris rosi charles de gol maanta taasi oo qayb ka ah maalin mudaaharaada oo waddankaasi oo dhan ah oo ku qasabtay qaar ka mid a dadka safriga inay u lugayaan garoonka waxaa hakad galay adeegyadii tareenada iskuullada qaar ayaa albaabada loo ooday iyadoo qashinka uu buuxu dhaafiyo waddooyinka waxaa la jaray korontadii iyadoo ururada shaqaalaha ay cadaadis ku saarayaan dowladda in ay ka laabato sharcigan oo da-da howlgabka ka dhigaya lixdan iyo afar qof lixdan iyo afar aan idhaahdee da-da afhayeen oo hadlay isagu garoonka dowladaha ee baris ayaa sheegay in mudaaharaadkaasi aanu saameyn ku yeelan duulimaadyada dibadbaxyo ayaa la qorsheeyey in ay ka dhacaan dalka oo dhan gelinka dambe ee maanta iyadoo sidoo kalena mudaaharaadyada lala beegsaday keedka shidaalka lana xiray goob ku taala magaalada waqooyiga dhacda ee la yidhaahdo dankerk warkiina dhegeystayaal waa naga intaas ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a ee washington dhowr maalmood ka hor magaalada hargeysa waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada booliiska somalilan xilli howlgal uu ku jiray sida booliisku ay sheegeen dilka askarigaasi oo ka tirsanaa qaybta booliiska bariga hargeysa ayaa qaar ka mid a warbaahinta maxalliga iyo baraha bulshada waxay ku sheegeen in dilkiisa uu ku salaysnaa aan qabiil inkastoo booliisku ay beeniyeen wariyaheena v o a qatar maxamed cakulle ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa allah u naxariistee marxuum cabdilaahi cali axmed waxa uu ka tirsanaa ciidanka booliiska ee somalilan waxaana magaalada hargeysa ugu geeriyooday kadib markii la toogtay sida uu sheegay hoggaanka howlaha booliska somalilan ibraahim cabdi xaaji waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada booliska ee somalilan eedaysanahan hoggaanka howlaha booliska somalilan ayaa carrabka ku adkeeyey in eedaysanaha sharciga la horgeynayo magaaladan hargeysa lagu dilay dable cabdilaahi cali axmed oo ka tirsanaa qaybta booliiska bariga hargeysa ama saldhigga booliiska macalin haaruun askarigaa eedaysanihii dilay gacantaa lagu soo dhigay booliisku waana xidhan yahay kiiskiina waa la baadhayaa ninkaa dilka ku eedaysani ma fakan in badan baa la raadiyay xalay baa la qabtay si ay dhiduu ku xidhan yahay kiiskiisiina waa la baadhayaa maxkamadaana loo gudbinayaa berri ama maanta ama berri ciddii danaynaysaa sidaa ha ula socoto kiiskaas wax maqanin ma jiraan marag baa jiray arrinka kiiskaasu waa kaa waxaanu leenahay allaha u naxariisto marxuum dable cabdilaahi cali axmed isagoo shaqo ku jiray dhintay oo gacan ka xardarin dishay garsoorkaana la marinayaa eedaysanaha u xidhan geesta kale hoggaanka howlaha booliiska ibraahim cabdi xaaji waxa uu meesha ka saaray aanan qabiil oo ay arrintan xidhiir la leedahay sida baadhitaanka hordhaca ah waxaan intaa ku daraya dilkaa ilaa hadda sidaanu u aragno dilka askarigaas waa dil caadi u dhacay dilalka kale siday u dhacaan kama muuqato in qabiil loo aanayay ama loo dilayay qabiil ama wax kale sida baadhistu muujinayso waxaan halkaa ka digaynaa dadka si kale wax u dhigayeele qabiil baa loo aaneeyo loo dilay arrintaa waxba kama jiraan boliiska somalilanna askariganu isagu ka tirsanaa cidda koowaad ee uu ku xaq lahaa inay u qabato gacankudhigla waa boliiska waana loo soo qabtay gacan adag baa lagu soo dhigay eedaysaniina maxkamadda la horgeynaya dhinaca kale qaar ka mida cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka iyo beesha uu ka soo jeedo eedaysanahan lagu eedaynaya inuu dilay allaha u naxariistay marxuum cabdilaahi cali axmed ayaa tacsi u diray ehelada marxuumka geeriyo khadar maxamed cakule v o e hargeysa
deegaano ku dhow magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ku sugan dad iyuu ku soo barakacay dagaalada toddobaadyo gobolka ku dhex marayay ciidamada somalilan iyo kuwa laascaanood qaar ka mid ah dadkaasi oo u qaxay deegaanka ballicad ee degmada buuhoodle ayaa sheegay in ay soo wajahday cunno yari wariyaha v o a cabdikariim olol ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ay ka barakaceen dad gaadhaya boqol siddeetan iyo shan kun sida ay sheegtay hay-adaha qaramada midoobay dadkan ayaa waxaa haatan ay waajahayaan cunno yaraan iyadoo xilli roobaadkii deegaanada qaarkoodna ay ka bilowdeen deegaanka ballicad oo ka tirsan degmada buuhoodle ayaa dadka v o a waxay uga warrameen xaaladda haatan ay ku sugan yihiin cali nuur cali waxa uu ka mid yahay dadka waayeelka ee ka soo cararay laascaanood dadkaas waxaa ku soo qaxay magaalada ballacad kana soo qaxay gobolka sool cabsidii iyo dhibaatadii iyo xabaddiina soo saartay ee bacadka fadhiya ee hoygiisii ka yimi ee hanti aan la iman meesha ee rabbi iyo ragba ka sugaya in la soo gaadho oo loo fidiyo dhaqaalo ima soo marin qaxa xamarna anigu kuma jirin laakiin dee dhibaatadiisi waa maqlaynay waana jiray midkan oo kaleana siddeetanka aan jiray oo qaryadda aynu joogno ka dhacay siddeetanka anigoo jiray maxamed cabdi cali oo ka mida dadka aan kula hadalnay deegaanka ballacad ayaa sheegay in dadkani ay u baahan yihiin gacanqabad deg dega iyo in lala soo gaadho cunno
xalay waxoogay roobina waana helo waana yar qaboojay alxamdulilah annagoo aad iyo aad u kulul dadkaas noloshoodu waa adag tahay wax haba yaraatee gargaara oo soo gaadhay ma jira dhinacanaba wax gargaaraya ma soo gaadhin qof soo qaxay oo degaankiisa gurigiisa ka soo xaray oo aan gogol sidan oo waxba sidan ilaa hadda wax soo gaadhayna ayaan jirin dadkaas noloshooda waa adagta waxaan leenahay oo ka codsanaynaa dadka samafalayaashaah iyo hay-adaha caalamigaah war dadkan deg deg wax loola soo gaadho ha lala soo gaadho dadkan wax deg dega noloshooda aad iyo aad bay u adag tahay dadkay u yimaadeenna waa dadaan duruufaysan iyaga laftooda iyaan wax saaw badan ku dhaamin waa la soo dhoweeyey guryihii baa la siiyey waa la dejey laakiin iyaga laftooda ama nolol saasa ku dhaaminba marka waxaan ka codsanaynaa dadka samafalayaasha iyo haadaha iyo qolyaha si deg dega dadka in wax loola soo xiise cali maxamed ayaa waxa uu sheegay haatan in lagu jiro xilli roobaad dadkuna ay baahi badan u qabaan siday u heli lahaayeen hooy iyo cunto cabdikariinow kaaga warramaya marka ugu horraysaa dee waad garan kartaa qoys aan hoy lahayn waad garan kartaa xilligaa roobku bilaabay dee waxa weeye isagoo alxamdulilahi barwaa roobku ilaahay dee xaggiisa aanu ku noolnahay raxmadda haddana horyaar aan hooy lahayn waad garan kartaa dhibaatada u geysan karo in cunto iyo dawo iyo adeegba la soo gaarsiiyay u baahan yihin haddii ilaahay laga helayo ama islaameed loo helayo deg deg in loo gaarsiiyo wey dadka deegaanku siday u soo dhoweeyeen dadka deegaanku si fiican buu u soo dhoweeyey waxay heli kareenba waa ugu hagar baxeen laakiin dee gobolkii ay ka wada adeeganaya ama shaqada uga ima ama wax laga iibsan jiray baaba inaga wada xidhmado haddar haddii la sii eego hoynimada iyo degaannimada mooyaane waaba xagga nolosha waaba isku siitaal baa loodhan karaa laakiin aad iyo aad si fiican bay soo waxay haystiin cabdirasaaq jaamac saleebaan waxa uu ka mid yahay lix guddiya oo dadka deegaanku ay u xuleen sidii loo soo dhoweyn lahaa dadkaasina loo dejin lahaa goobo kala duwan cabdikariin oo aad iyo aad baad umahadsan tahay waana kusoo dhoweynayaa guddidan waxa weye waa guddi dhallinyaro oo isxilqaamay oo jooga magaalada ballacad waa guddi lix xubnood ah waxaanu isku xilqaanay baahiyaha ka jira deegaanka iyo dadka iyagan soo qaxay maadaama ay dadka ka soo qaxay laascanood iyo dadkan ballacad ay dad walaalayihiin waxaa soo gaadhay magaalada ballacad cabdikariin oo dad gaadhaya siddeed boqol iyo konton qoys oo ku kala sugan dad aanu dadkii la dejinay magaalada oo qoys walba laba qoys iyo saddex qoys la degan iyo dad aanu la dejinay aanu dejinay goobihii danta guudaha iskuuladii goobihii caafimaadka maxadadii dhammaan goobihii danta guudaha aanu dejinay xilliga haddaanu joognaana cabdikariin waxa weeye xilli roobaad baa la galay xilli milicdu aada u kulushahay weeye dadkani ma haystaan wax hoy ah ma haystaan wax cunto ah wax dhaqaalaha wax soo gaadheen hawyaagaati ma jirto wax hay-adoo timina soo gaadheen ma jirto waxaanu ka codsanaynaa beesha caalamka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda insaanka inay soo gaadhaan dadkan wixii ay la soo gaari karaan waxaa ugu daran oo hadda loo baahan yahay hoy oo sidii ay towdhooyin loo soo gaadhsiin lahaa waxaa ugu daran caafimaadkii oo xiliyadan roobaadka xanuuno badan baa ka dilaaca maadaama dad aada intan leeg oo africa oda ay meeshan isugu yimaadeen cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascaanood
dhinaca kale mas-uuliyiinta hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo khadka raashinka qaranka somalilan ayaa deeq raashina waxay gaarsiiyeen dad iyagu ku soo barakacay deegaano ay ka mid yihiin guumaysiyo goori iyo tuulo samakaab oo ka tirsan gobolka sool sida uu ku soo warramayo wariyaheenna khadar maxamed cakule deegaamadan ay gaadhsiiyeen mas-uuliyiinta hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka somalilan ayaa waxaa ku soo barakacay dad ka qaxay magaalada laascaanood waxaana deegaanada raashinka loo qaybiyey ka mida deegaanada guumays iyo goori tuulo samakaab iyo tuulada cadaybuur qaar ka mida mas-uuliyiinta hay-adda narford oo ka hadlay isla goobta ay raashinka ku wareejinayeen ayaa tibaaxay in raashinka ay qaybiyeen uu ka kooban yahay ilaa iyo lix nooc sida uu sheegaya xamse cabdi qurbaani oo ka mida mas-uuliyiinta hay-addaasi waxaanu joognaa deegaanka guumays xukuumadda jamhuuriyadda somalilan gaar ahaana mas-uuliyiinta hay-adow diyaargarowga aafooyinka ee kaydka raashinka qaranka uu hormuudka ka yahay mudane faysal cali sheekh maxamed iyo guddoomiye ku-xigeenka faysal jaamac xirsi xawte deegaanka guumays waxaanu soo gaadhsiinay deeqdhan saddex boqol oo qoys oo ka kooban lix aytan kuwaasoo isugu jira saliid sonkor bariis daqiiq baasto iyo timir waxaana si rasmiya ugu wareejinaynaa oo nagala wareegayaa odayaasha guddida iyo mas-uuliyiinta deegaanka guumays si rasmiyaana lagu wareejinnay iyadoo la gaadhsiin doono bulshada baahida u qabta ee ka soo jeedaa deegaanka guumays xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay diyaar u tahay in deegaanada gobolka sool ee hoos yimaada ay mar walba si joogta ah ula qaybsato dhibaatooyinka ka jira haddii ay noqoto ka warhaynta bulshada hay-adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranku deegaanada hoos yimaada gobolka sool waxay soo gaadhsiisay kun qoys kuwaasi oo kale ahaa guumays saddex boqoloo qoys yagoori saddex boqoloo qoys samakaab saddex boqoloo qoys cadaybuur oo boqol qoys ah waxaana loogu talagalay bulshada ku dhaqan deegaanadan gobolka sool hoos yimaada dhinaca kale qaar ka mida dadweynaha ku nool deegaanadan oo guddoomay raashinkan ayaa ka mahad celiyey ku suganahay magaalada guumays waxaan soo dhowaynayaa saaka oo noo yimid raashinka naloo keenay waanu gudoomanay waanu ka gudoomanay dadkii waday annagoo ah dadkii bulshada u shaqayn jiray ee guddida ahaa waanu gudoomanay raashinkaa waanuna ku faraxsannahay saraaxa waayo xilli adag baa lagu jiraa xilli adag marka lagu jirana bulsho weliba dadkeeda iyadaa la dabaalata iyadaana koru qaada hadda waasay ka dhigto gumaysyada raashinkaa naloo keenay waa gudoomanay dadkiisana waa soo dhowaynay wadankuna waa nabadgelyo ilaah baa horta marka koowaad mahadle waxaanu ka mid nahay inagu odayaasha deegaanka soonkaab maanta waxaana soo gaadhay raashin ka yimi xukuumadda jamhuuriyadda somalilan hay-adda diyaargarowga aafooyinka ee norford raashinkaasoo ka kooban lix aytom oo dhammaystiran annagoo ku hadlana afkii odayaashii iyo dhallinyaradii magaalada waanu ka guddoonnay waana sidii loogu talagalay baanu dadkii baahyaha loogu soo dhiibay raashinka aanu u siinanaa waana soo dhoweynaynaa madaxa norford ee maanta nala jooga waxaanu kaloo rabnaa inaanu halkan fariin uga dirno xukuumadda iyo hay-adaha internationaalka ahee kalaba inay meeshani nabadgelyo tahay oo wax dhibaatoo ka jira aysan jirin hay-ad kasta oo rabta inay dadkan wax soo gaadhsaana ay iman karto iyo xukuumadda waxay ka imanayaan halkan waxa weeye samakaab tuulada samakaab halkan waxaanu ku guddoomaynaa raashin aanu ka guddoomaynaa hay-addan nagford raashin tiradiisu dhan tahay saddex boqol oo qoys oo ka ah lixaytam
mas-uuliyiintii deegaanka samakaab waxaanu ka guddoonnay deeq raashin hay-adda naford saddex boqol oo qoys sidii guddoomiyuu sheegay lix aytama dadka abaaruhu iyo colaaduhu waxyeeleeyeen loogu deeqay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ciddii noo keentay dhammaan hay-adaha kalena waxaanu ku goorinaynaa inay keenaan deeqaha hay-adeed ee bini'aadamka lacago qarad quutul daruuri hooy wax walba in loo keeno hay-adaha kalena aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa qaar ka mida guddiyada iyagu qaabilsan hawshan ee la wareegay raashinka ayaa sheegay in dad ka badan kun qof ay ka faa'iidaysan doonaan noocyada raashinkan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno bilashada bisha barakeysan ee ramadaan iyo sicir bararka qiimaha maciishadda waxaa soo jeedinaysa sahar ciile nuur
kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan sanadkan waxay bisha ramadaan ku soo beegantay iyadoo badi wadamada caalamka uu ka jiro sicir barar baaxad leh iyo hoosu dhac dhaqaale dalalka maraykanka iyo britain ayaa ka mida wadamada dhaqaaluhu aada hoos ugu dhacay wixii ka dambeeyey sanadkii labadii kun iyo labaatankii waxaa kor u kacay qiimaha miceeshada iyo guud ahaanba nolosha waxaa dhowaan kacay mid ka mida bangiyada ugu waaweyn maraykanka ee loo yaqaano silicon valley sidoo kale dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain ayaa saameyn xoogan ku yeeshay ganacsiga wax soo saarka iyo qiimaha asxaarta ee dunida wadamo badan oo ay soomaaliya ku jirto waxaa ragaadiyey abaar baahsan oo soo noqnoqotay iyo isbeddelka cimilada malaayiin qof oo soomaaliya ayaa ku barakacay gudaha dalka iyagoo ka soo cararay deegaanadoodii oo ay ka jireen colaado iyo abaaro magaalada muqdisho ayaa sanadkan deggan siyaasad ahaan marka la barbar dhigo sanadkii hore xilligan oo kale balse waxay weli martigelinaysaa duruufo badan oo dalka ka jira wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa qaybta hore ee barnaamijka ku eegaya xaaladaha ay dadka soomaaliyeed wajahayaan ramadaantan lix xilli roobaad oo isku xigta oo la waayey ayaa sababtay in gudaha soomaaliya ay ku barakacaan ku dhowaad saddex milyan oo qof halka in ka badan kalabar shacabka soomaaliyeedna ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah sida dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobaba ay sheegeen abaaro soo noqnoqday deganaanshiyola-aan amni iyo hoosu dhac ku yimid dalagii beeraha ee dalka ayaa saamayn taban ku yeeshay dad badan oo beeralay iyo xoolodhaqato isugu jira kuwaas oo hadda ku nool xaalad cidhiiri ah iyo cuntayari guud ahaan soomaaliya sanadkii hore oo keliya waxaa abaarta ka jirta gudaha dalka u dhintay saddex iyo afartan kun oo qof kalabar dadkaasi waxay ahaayeen carruur sida lagu sheegay cilmibaaris dhowaan la daabacay meelaha ugu badan oo ay ku sugan yihiin barakacayaasha waxaa ka mid ah magaalada muqdisho marka laga yimaado arrimaha xiriirka lala isbeddelka cimilada ee ka jira waddanka waxaa sidoo kale saameyn dhanka dhaqaalaha ah ku yeeshay soomaaliya colaadda yukrain iyo ruushka u dhaxaysa iyadoo hadda maciishadda qutuulduruuriga ah ay qaali tahay qoysaska danyarta ah ay ugu horeeyaan barakacayaasha ayaa walaac ka qaba xaaladdan xilli la guda galay bisha barakaysan ee ramadaan xaliime axmed waxa ay guddoomiye ka tahay xero barakac oo lagu magacaabo ceel dheere oo ku taalla degmada kaxda ee gobolka banaadir waxay isbarbar dhigaysaa nolosha ka jirta xerooyinka barakacayaasha ramadaankan iyo kii ka horreeyey iyadoo qiimaynteeda ku eegaysa daruufaha nolosha ee ku gadaaman dadka soo barakacay walaalow sanadkan iyo sanadadii hore aada bay u kala duwan yihiin sanadadii hore xiliyadan oo kale iyo kasii horebaa wax la heli jiray ay ku soomaan dadka haddana aawa sidaan rajeynayo waa ramadaan kow welina waxa umahayaan weliba dadkii hore oo deganaayo oo magaalada fahmay waaba fahmeen oo magaalada meelahoodii iskaga qaraabtegayaan laakiin waxaa jira dad aad iyo aad usoo barakacay oo ka yimid shabeellada dhexe ilaa iyo shabeellada hoose ilaa bah iyo bakool dadkaas oo aan haysanin wax afur ah iyo hooy ay ku hoydaan iyo biyo intaba barakacayaasha ayaa u baahan gargaar isugu jira hu hooy iyo raashiin sida ay mar kale sharaxaysa xaliime axmed cabdicasiisow horta dadka hooy ma haystaan oo meelay ku hoydaan ma haystaan xilli roobaadaa la galay baca ma lahan ramadaan waa lagu jiraa baad iyo biyo iyo daawo intaba waxay haystaan ma lahan ilaahay subxaana watacaala hay gacantiisa weyn tahay ilaahay dadkaas ha u soo gargaaro dowladda soomaaliya inta muslimiinta ah oo gargaarka jecel hay-adaha caalamka waxaan leenahay dadkaas walaalaheena hala soo gaaro ramadaankan waxay bulshada soomaaliyeed af xiranayaan iyada uu dalku ka socdo dagaal u dhexeeya dowladda iyo al-shabaab laakiin ramadaankii hore waxaa jira culays kale oo la xiriiray siyaasaddii doorashooyinka ee lagu muransanaa laakiin dhaqaalayahanada ayaa ku doodaya in weli uu jiro culays kale oo kiil ku ah dadka danta yar ee u badan barakacayaasha sida uu qabo cali maxamed cismaan oo ka faallooda dhaqaalaha gobolka geeska afrika
ramadaankan uu yimaado xili dagaal ay dowladdu ku jirto oo amniga ay aada suurtagal u tahay inuu halis maxaa la yidhahdaa halis inta ka badan ay jiri karto marka shacabka soomaaliyeed dhinacaas ayaa hadda caqabad ka dareemayaan oo maxaa dhici kara ay qof walba ay ramadaankan isweydiinaysaa markaan fiirino dhinaca dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed xoogaa dagaalkaas dowladdu ay la gashay al-shabaab dartiis waxaa jira qoysas fara badan oo gobolada kasoo barakacay ee magaalada gudaheeda iyo daafaheeda soo degay weligoodna aan ku soomin magaaladan marka ramadaanku halkan ayuu ugu galay iyagoo weli halkoodii ku noqon ay yaqiineen marka taasne dhanka maciishada iyo nolosha xoogaa cariiri ayay ka dareemi karayaan cali waxa uu sidoo kale qabaa in marka laga yimaado dhibaatooyinka dabiiciga ah haddana amniga uu yahay mid leh muhiimad gooni ah oo u baahan in dowladda ay waqti badan geliso ayaa jira ka yimid dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ah sidoo kale dhaqaalahaas waxaa sababaha oo cariiriga gelinaya waxaa ka mid a roobabkii oo iyagana weli aan la hubin inay sidii la raba ay u da-ayaan xilli roobaadkan oo weli inkastoo ay bilowdeen gobolada qaar ay ka da-ayaan haddana sidii la raba aan weli u di-in iyo xaaladaas dagaalada gobolada ka jira oo qoysaska soomaaliyeed barakac ku sababtay iyo tuu guud oo abaarta iwel jirtay marka inahaas o dhan marka laysku daro qoysaska soomaaliyeed ramadaankan soonkooda wuxuu ka halis badan yahay marka la barbar dhigo sanadkii hore ee tegay labada kun labaatan iyo labada balse rajadu inta way ka fiican tahay magaalooyinka qaar oo aysan ka shaqayn lacagta shilinka soomaaliga ah daruufaha nolosha ee ka dhasha abaaraha salka ku haya isbeddelka cimilada iyo dunida sii kululaanaysa hoosudhaca dalagga beeraha iyo xoolihii oo dhaafay dad fara badan waa arrimo isku qoofalan oo u baahan inay xal u hesho dowladda madaxweyne xasan sheikh oo toban bilood uun joogta xafiiska hase ahaatee waxaa cad in ramadaankan ay dad badan oo ku nool soomaaliya ay ku soomayaan xaalad adag iyo daruufo nololeed oo aada u qallafsan aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdicasiis barrow geesta kale dhinaca somalilan sanadkii hore xilligan oo kale wuxuu dabqabsaday suuqa ugu weyn ee waaheen ee ganacsiga waxaana la sheegay in sanadkan uu u muuqdo in laga soo kabanayo dhaqaale ahaan dhibaatadii halkaasi ka dhacday iyadoo ganacsatada yaryar ee magaalada hargeysa ay sheegeen in isbeddel uu ku yimid ganacsigooda marka loo barbardhigo ramadaantii sanadkii hore balse somalilan sanadkan waxay kusoo beegantay ramadaanta iyadoo magaalada laascaanood uu dagaal ka socdo in ka badan boqol iyo siddeetan kun oo qofna ay ku barakaceen sida ay sheegeen hay-adaha qaxoontiga ee qaramada midoobay ku dhowaad lixdan kun oo qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa ka qaxay magaalada laascaanood waxaanay galeen dhinaca dalka etoobiya wariyaha v o a magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan ku eegaya xaaladaha kala duwan ee ramadaantan ay ugu bilatay somalilan dad badan waxay ku ducaysanayeen in caafimaad qabi ilaahay ku gaadhsiiyo bisha barakaysan ee ramadaan waa tiir ka mida tiirarka muhiimka ah ee islaamku uu leeyahay kasakow soonka la gudanayo waxaa loo sii diyaargaroobaa dhinaca nolosha gaar ahaana maciishadda daantii kal hore ee labadii kun labaiyo labaatankii waxaa dhaqaalaha somalilan bulshadeedu isku raacsan tahay inuu naafeeyey dabkii xoogga lahaa ee halakeeyey ama ka kacay suuqii waaheen kowdii rabadaan ee kal hore qaar ka mida bulshada ka ganacsan jirtay suuqaasi ayaan la kulmay waa kan mustafa jaamac oo ka mida ganacsatada suuqa waaheen ku ganacsan jiray haatanna waxa uu ku ganacsadaa meel aan aad uga fogayn waxa uu muujinayaa sida duruufta dhaqandhaqaale ay noqotay markii suuqa waaheen uu gubtay iyo rabadaantan iyo hadda sannad kadib oo uu tilmaamay in ganacsigoodu soo kabtay isagoo rabadaan soo gelaysa ayuu suuqu gubtay marka dhibaatada nugu keenay ama dhaqaalaha ama hoosudhaca weyn waxaa ka mid ahaa mahaaradihii oo naga gubtay dhaqaalihii aan hayno ku gubtay meesha qodobka labaad ee kalena haddaan raacin wuxuu noqonayaa isagoo meelihiina lagu yiminay ama boosishinadii ama meheradii dadku nagu barteen iyaguna lagu kala yaacay marka qof kastoo islaan meel ugu kaalay meherad la digan lama ahayn meel la digan lama ahayn taasaa saameyn nagu noqotay marka dhaqaaleen boqol kiiba boqol hoosudhac weyn buu sameeyey hooye kaltuun axmed xasan waa hooyo deggan magaalada hargeysa waxaan kula kulmay bartamaha suuqa magaalada hargeysa waxaanan weydiiyey bal haddaa in ay isbarbardhigto rabadaantan iyo rabadaanadii ugu dambeeyey haddaan walaal isbarbardhiga rabadaanadiina soo dhaafaya tan maanta covid baa rabadaantii hore maxaa la dhahdaa meel walba halakeeyey waa tii ilaahay subxaana watacaala ayuu naga dulqaaday rabadaantii dhaweyd waa kii suuqa waahayn gubtay rabadaantan maanta ilaahay waxaan ka barayaa barwaaqa iyo bashbash roobabka mi iyo magaalaba inoo curtay inuu ilaahay inoogu wado colaadaa taaganee dagaalka laascaanood ka socdana inuu ilaahay naga qaboojiyo oo bishaa naxariista iyo raxmadda iyo dembi dhaafkabala ilaahay nagaga qaboojiyo walaal maxaa leeha haddaan xagga maciishada iyo suuqa ka hadlo alxamdulilah horta qudradii dalka kasoo gooday baa meel walba suuqii buuxisay xaggaa maciishadu doorkan xoog bay u jaban tahay ilaahay waxaan ka baryay inuu ilaahay saa inoogu wado qabowgaay raxmadda inoogu balatan ilaahay inoogu inoo sii siyaadiyo sakariye muuse waa dhaqaalayahan ku nool magaalada hargeysa waana bara sare oo maadada dhaqaalaha ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada hargeysa waxa uu saadaalinayaa in rabadaantani ay tahay rabadaantii soo kabashada ee dhinaca dhaqaalaha marka la garab dhigo rabadaanada labadii sano ee ugu dambeeyey waxaynu xasuusanaa saddexdii rabadaan ee u dambeeyey bayn dhibaatooyin ama aafooyin dhaqaale ay soo waajaheen dunida iyo gaar ahaan somalilanba waxaynu xasuusanaa waqtiyadii hore rabadaantii koob iyo labaatanki iyo labaatankiiba in abaaro iyo cudurkiiba bandemigku ay uu saameyn ku yeeshay dhaqaale dhammaan waaxyay wax soo saarka dhaqaalaha maxaa fursada ka jira ama maxaa fursada ma dhaamaa dhaqaaluhu sidii hore haa oo markaad eegto xaaladaha dhaqaale ta gudaha iyo welibana dararka aynu jaarka lanahay sida etoobiya oo kale oo ah dalka koowaad ee aynu wadaagno ganacsiga oo siyaasadiisii degtay abaaro aan jirin oo dhanka gudaha haddaad eegto waxaynu arkaynaa in roobabkii ay da-ayaan oo ay bilaabmeen kaabayaasha dhaqaale ee dhismaya dalka oo aynu dareemi karno in kaabayaashii dhaqaaluhu uu kobac ku yimi dibidhuska ganacsiyad yarar ay burburay oo suuqiyo cusub ay bilaabmeen hoosu dhaca sixir bararka shidaalka ee la rajaynaya bilaha soo socda ee hay-adaha caalamku ay saadaalinayaan hoosu dhac ku yimi kharashkii rarka konteynerada oo saameyn ku yeelanaya isaguna dhanka cuntada iyo kobaca hay-adaha caalamigahi ay saadaaliyeen markaad eegto dhanka dalalka saxaara ka hooseeya ee somalilan ku jirto ama dalalka geeska africa oo la rajeynaya inuu noqdo markaasi tre saddex ilaa iyo afar boqolkiiba inkastoo ay jiraan xagga caqabado dhaqaale oo dagaalada bariga ka bilaabmay iyo dhoofka xoolaha istaagay haddana rabadaantani way ka duwan tahay markaad eegto dhanka nolosha wax soo saarka dhaqaalaha iyo dhammaan ganacsigaba waxay u muuqataa rabadaantan inay tahay rabadaantii soo kabashada cabdifataax axmed maxamed oo aan kula kulmay suuqa weyn ee magaalada hargeysa waxa uu aaminsan yahay in rabadaantan ay aad uga diiran yihiin suuq ahaan runtii ganacsigiina wuu kala socdaa maantana ganacsiga meel fiican buu marayaa nin waliba meel buu kusii bilaabay si tembreriya ayuu meel kusii bilaabay marka hawshu way socotaa rabadaantan insha allahu tacaala waanu u diyaargarownay qof kastaana muxuu ahaaye diyaargarow uu ugu diyaargaroobayo bishan barakaysan ee ramadaan ayuu ugu diyaargaroobay ganacsigina waa dhammaantood ganacsatada way kasoo kabanayaan si steeb steeba oo maalin walba inbaa usoo kordhaysa runtii waxaanad moodaa in dadku iminka ay sidoodii hore insha allahu tacaala ay ku soo noqonayaan qaar ka mida dhaqaalayahanada ayaa iftiiminaya islamarkaana ku kalsoon in calaamadaha muuqda ee ku beegan rabadaantani ay yihiin kuwa u socda dhinaca wanaagsan ee rajada iyo soo kabashada dhaqandhaqaale aad buu mahadsan yahay khadar maxamed cakuule guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan intaynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo soonqaad suuban
saare ciila nuur ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o a haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii doodda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
horumarka laga gaara dhinaca aqoonta beeraha waxaa isbedelay qaabkii hore ee waxbeerashada laakiin waxaa jira dad weli aaminsan in wax soo saarka beeraha dalka uu qayb ahaan hoos u dhac uu ku yimid marka loo eego sidii uu ahaan jiray iyagoo u sababeynaya qaabkii hore oo laga guuray haddaba caada dhaqameedkii hore ee waxbeerashada iyo farsamooyinkan cusub keebaa u wanaagsan wax soo saarka dalka waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabduqaadir aadan maxamed oo loo yaqaano carbuuda oo ka mid ah beeraleyda beledweyne iyo cabdulaahi cali faarax gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeraleyda aaran hadalka waxaa ku horeynaya cabduqaadir aadan horto waa og tahay waddanka waagii hore waxaa jiri jirtay isheeg waxaan dhibaatadan oo waddanka jadka juhdiga maraan ma jiri jirin ilaahay ma qaadanaa tahay wadanka waxaa jiri jira barwaaqo iska ahaa jiray waxaan kiimikadan iyo abuurkan oo wadanka dibadda laga keenaa ma jira jiran beeraha way iska bixi jireen xitaa iyadoon la falin oonan la waraabin ayay iska bixi jireen baryoodaa la dhihi jiray dalagaas ilaa laba sano ilaa saddex sano abaara layska isticmaali jiray wax oo dhibaataa iyo ma jira jirin dadkana waqti kama geli jirin ninka beerta inu abuurto faraha ka qaado waa oodaya farahu ka qaadaa ayadoo bisaansho u maana haddana waa goosanaya hadda wixii waxay noqdeen walax yar oo qoys oo samaysan karaan aniga boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay dalaga kii hore ayaa aada u fiicnahay
waa mahadsan tahay cabdulaahi
horta hadda waxaa loo gudbay wax layidhaha digital oo in macnaha beerihii loo fasho hab casriya walaalkii waa runtiis beerihii hore waxaa la gelin jiray macnaa wax juhdi lama gelin jirin laakiin beeraha maanta waxaa la geliyaa juhdi waxaa la geliyaa aqoontii dadka caada dhaqameedka hore waa kasoo guureen maanta wax oo digital ahoo aada u qurux badan oo tayala iyo tiro wanaagsan oo caafimaadka qofkan u wanaagsan yahay ayaa lasoo saaraa beerahuna sidooda waa warshada bixisa cuntooyinka dunida waana wax maxaan ku leedahay waxay xiriir dhow la leeyihiin xadaaradaha dunida ka jiro beerta maanta aad tacabka wanaagsan aad gelisid oo cuntadooda hadha waxay noqonaysaa cunto quality control oo wanaagsan oo dadka xataa ana caafimaadkooda xataa waxba u dhimaynin oo caafimaad wanaagsan kasoo saarayso ay ahayd laakiin tii hore waxaa moodaa in layska bakaaraysi jiray god layska gelin jiray iska qurmi jirtay laakiin hadda wax tayo leh aa dadka loo sameeyaa waana casriga cusub iyo aqoonta hadda cusub aad keenayso waa mahadsanta cabdullahi cabdiqaadir waa maqlaysaa cabdullaahi waxa uu leeyahay sidii hore ay dadku wax u beeri jireen qaabka hadda ayaa ka wanaagsan haye maku muuqdaan maya xuseno iima muuqdaan walaalkii waa ku mahasanya horta fikirkiisa laakiin iima muuqdaan waxayna sababaha igu muuqdaana kuu sheegaya walaalkii wuxuu yiri caafimaad darra ka dhex jooga bakaara la gashi jiray waa jiri jirta waa sax waa jirtaa laakiin hadda ma cudurada ma hadday badan yihiin mase markii horey badnaayeen su-aashaas waa inaan in hoos u galno waa fiican tahay taas taasaan ka leehay walaalka wuxuu yidhi hadda casri aa loo gudbo waxay lasoo saara wax soo saarkii hadda cagaf iyo waxbaa yimid hadda cagaftii ha timaado ninka markuu beer uu boqol hektara ama isheeg boqol tacab ka soo qabo meeshaan tacabaa laga yaqaanaa boqol tacab markuu tacbo wuxuu geliyey cagaf uu geliyey wuxuu geliyey shidaal uu geliyey yurey uu gashay shaqaale uu gashay markuu soo go-o dalagii raqiis buu noqdaba muxuu ka helay ilaa ninkii qarashba ugu jiroba in waxaa laga yaaba inuu lafiisa ka helinbo walaxuu bakaara iska dhaafa xitaa gurigiisa walaxuu geeya inuu diintii lagu lahaayo loo kala qataaba laga yaabo laakiin waagii hore waxaa jiri jirtay ninkaana waxba kama gelin waraab kama gelin shidaal kama gelin dhowrimaad maka gelin hadaala ku diidin xitaa waa iska bixi jirta ninkaas marka waxaa laga yaabaa wax yar wax iska gadan kara easy wax ku heli jiray laakiin hadda waxay noqotay wixii adig qarash la daba joog hadda kasoo qaada tusaale ninka wuxuu yiri walaalkay casriyaa loo gudbay ninka hadda ugu badan oo ama ugu taajirsan boqol tacab ma maalgeli karo halka nin waagaas waxaa laga yaaba laba boqoloo tacab inuu keligiis uu asiga abuuro karay shaqaalo kaysana waa faldha bes waa ka tagaa waxa waxba kama geli jirin aniga marka waxaan aaminsanahay casrigii hore ayaa boqolkiiba boqol ayaan aaminsanahay because cuduradana hadday nagu badan yihiin waagii hore cuduradana waa yarahay dadkaas masigada dadkaasaa la iska cuni jiray hadda wadanka waxaa la keenaa ama sunta la keenaa ama kiimikada la keenaa beerihi waabuga dareemo beerta fasalka markaa tacabsid fasal kale haddaad ku cirsid tayadii tayo ka yara dhali ama cagafay ama buufi khayaar adaas kale adoo adoo xitaa naatarjin xitaa shiidiga kasoo qabo marka aniga boqolkii hore waxaan aaminsanahay taageersanahay tayadii hore ayaa aada noogu wacneed aye cabdulaahi maku muuqataa cabdiqaadir sida uu leeyahay oo ah in wax soo saarka markii hore uu ka wanaagsanaa midka hadda dalka ka jira walaahi fikirkiisa waa soo dhaweyna ma xumo laakiin muhiimaddu waxay tahay boqol tacab maanta waxaa ka tayo badan afar tacab oo maxaan ku idhahday aa ku samayso waxyaabo qurux badan oo tayo leh beerihii waa weynaayo layska tacbi jirin hadda waa laga tegay oo hadda waxaa loo baxay waxa layidhaha green house oo adiga afar mitir laba mitir waxay ka soo saari kartaa ama ka kaysan kartaa cuntada adduunka ugu tayada wanaagsan waana sameynaa qaarkood inta nagala qaada waxaa la geeya magaalooyinka nairobi waxaa lagu sameya waxa layidhaha shaybaar shaybaarkaasna waa laga guulaystay dadka horentana cudurro waxay u badnaa jireen beerka ku dhaco waxaana sababa cudur bakaarta ay keento le aflatoxin dadka hore kuma baraarugsanin masagadan meelaa la iskaga gelinaa dhowr sana iska maraani cidda waa guuri diba haddana loo soo faagaa ilmihii waxaa la siinaa cuntooyin aana tayo wanaagsaneyn oo beerka ka asiibaya cagaarshoog iyo kow ay ka yihiin marka anigu waxaas leeyahay mar kastaba waxaa wanaagsan oo qurux badan tacabka maanta jiro wuxuu boqol mar ka fiican yahay kii horento haye cabdiqaadir maya waa walaalkii waa ku baahsan yahay ii sheeg tayadaas hado alla ku diidin ee uu hadda sheegayo iyo shaybaarkaas waxaas hadda iima muuqdaan aniga because waxayna igu muuqan waxaa waaye green housekaas waa waa qoys waay cabdinaan keliya xuseen marka runta laysku sheegay green house waxay hadda dadka siimayaan waa qoys waay anaga hadda waxaan rabnaa wadanka waxaan kasoo saarnay inaan dibadaha aan gey karno because waxa waay ninkaa green house oo dhigay green house ninka u dhigay aan afartan afartan mitir ama boqol mitir ka badan ma maalgeli kariyo laakiin waagii dadka hore waxay samayn jireen dhulka intarta iska tacba jirtay adiga tabartaadi kusoo celinaha jirtay laakiin hadda green house waxaad ka bixisay wadanna ma gey kartid adiga noloshaadii mama mutakafi maba ka dhigi kartaba because waxayn uga dhigi karin waxaad soo saaraysid hadday badan yihiin xitaa waxa maxaa kaa galay maxaase kugu adiga kugu galay waxaad ninkaas alaba laba kun oo dollar saddex kun oo dollar marka la geeyo tayadii wixii uu gado ma noqonaysa dhow lafii mama noqonaysa waxaynu u noqonayna waxaa ka mid ah ilaa meeshaan qarash ayaad gelisay qarashkaad gelisay ma iskeenaya waa lafii ma iskabaya waxaan waxaad u tacabaysa ama green house geli ama wax kushiimo geli ama cagaf geli waxaad gelinaysa waa in wax ka heshay ahayd laakiin hadda wixii waxaad ka helaysaa lafihiiba la ekaanayo adiga marka meesha inay faa'iida ka soo saarta rabto moogta laakiin waddanka hore faa'iida ba iska ahaydba ninka laba boqol oo laba boqol oo shan boqol oo kiisha u soo bixaysa boqol kiisha hadduu oo maxaan ku sheegay wax deemi ka soo baxshan laba boqol oo kiisha u saaraysa ama waa bakaari jiri ama baqaar iska dhiga jiro wuxuu rabona ku samaysan jiray marka laakiin hadda walax green house laga sameeyo xuseenow wax adiga manaafacaad badan inaan lahayn saasaan aaminsanahay haye cabdulaahi walaalkay fikirkiisa ma xumo laakiin mar kastaba waxaa muhiima waxa maanta jiro oo dunida way hormartay shalay waa laga soo gudbay waxaa la joogaa maanta waxaa la joogaa tacab maanta haddii la fiiriyo casri ah waxyaabaha ka soo go-ay hadda dadka beeraleyda intooda badan waa tashadeen waxay samayseen midow ay samaysteen oo iskaashitooyin la yirahdo iskaashitooyinkii hay-adaha adduunka uga caansan oo cunada adduunka waxay samaysay tababaray siisay waxay ka saaciday qalabkay ka saaciday waagi hore ninkan qalab maba lahaa jirinba beer xareedo iska tacbanaa maxaan ku iradahay wuxuu iska samaynaa yacni ma lahaa jirin tayo wanaagsan laakiin maanta qofka waa la tababaray cilmi ku filna la siiyey jaamacadaha waxay bixiyaan maxaan ku iradahay beerahay bixiyaan waxa ku takhasusay micnihii qofka asoo beerta waxay tahay fahamsan qarashka ka gala fahamsan oo maanta ku socdaa waana digitalka keenayo laakiin wixii hore meel laga raaca maba lahaynba taas aniga aaminsanahay cabdiqaadir waxaad tiri waxaa jiro cudurro badan oo wax soo saarka sanadahan dambe dhaawacay oo aanan la arki jirin xiliyadii hore adiga aragtidaada iyo intaad khibrad u leedahay dhinaca beeraha maxay kula tahay waxaa sabab u ah
xuseen waa mahadsan tahay waxaa sabab u ah waddanka waagii hore abuurka annaga waddankan nooga bixi jiray abuurka xitaa waxaa la samayn jiray beerta markay kuu bixayso abuurka midka ugu fiican lala bixi jiray meel baa la dhigi jiray waxaa la dhihi jiray kan badarkan waa kii abuurka kanna waa kii cunimada oo isticmaalka hadda waxaa yimid abuuradii dibadda laga keenayo dibaddii marka laga keeno abuurkii wuxuu samaynayaa sanadka waddanka marka lagu abuuro wuxuu samaynayaa iisheeg sanadka dambo asigii tayaxuma ku imaanaysa wixii wax kiimika ku jirto waay annaga maaligii hore kiimika maanan aqoonin hadda markaad ka soo qaad tusaale qaadato shayga aad adiga sanadkan aad sunta beerta aad ku buufisay sanadka dambe marka la gaaro cayaanka meeshaas sunti lagu buufishay ka dhashay suntii waagi hore ma dili karto waxayna u dili karin waxawaaye wuu la qabsanaya systemkaas wuxuu la qabsanayaa oo nolosha meeshaas taalow la qabsanaya hadduu la qabsadana waxa keenayo inuu asiga waxba iyo meeshii wax ka tari waayaan aniga marka abuuradan hadda dibadda loo keenaa inta badan aan isleeyahay waxay wataan cudurrada ayagayba ku jiraanba ani saasaan aaminsanahay haye cabdulaahi walaaca uu muujinayo cabdiqaadir ma ku muuqdaa
walaalkeen waa runtiis macnaha waanu soo dhaweynana fikirkiisa laakiin cudurrada waagaas maba la ogaan jirinba cudurka markaas ka dhasha beerta lama ogaan jirin waxaan lagu ogaan karin dadkii cilmi saasa ma lahayn aqoontii ay u lahaayeen beerahana waa yareen laakiin maanta wax walbo daawadan oo hadda laga keena dibadda side effect way leedahay laakiin side effecteeda waxaa fahmi karo qofkii beerta hadda digitalka yaqaana la fahmi karo cudurka waxaan leeyahay dadkii hore oo traditionalka ay maba aqoonbo laakiin cudurka maanta soo ifbaxayo waa cudur la ogaaday waana jiri jiray weligeedna waxaan wax kastaba waxay leeyihin side effect leeyihin cudurada waa jiri jireen laakiin dadka kuma baraarugsaneen mana ogeyn cudurada waxaa ka mid ah falatoxin in beertii maxaan ku yidhaha hadda webiyadoo kaleento waa biyihii waxay noqdeen aaday u yaraadeen cudurada ka dhalan karo oo maxaan ku yirahda marka biyihii la isticmaali jiro beerta la iska day jiro oo kaleento oo la iska badin jiray hadda beerta waxay isticmaalaysaa biyo ku filan oo xaddi loogu talagalay iyo daawo loo raacinayo intaas beerta ku samaysta beerta waa beer casri laakiin waagi hore biyaha waa laga tambadi jiray waa iska dhex ooli jireen waxyaabo badanaa ka dhali jiro cayaankaas ka dhali jiraya waa mahadsan tahay cabdiqaadir ugu dambeyn waxaad tiri qaabkii hore ee wax soo saarka ayaa ka wanaagsan midka hadda soomaalida ama caalamka laga isticmaalayo adiga aragti ahaan iyo kan khibradaada dhinaca beeraha maxaa is leedahay way u wanaagsan tahay ummadda soomaaliyeed wax soo saarkooduna waa uu ku wanaagsanaanaya tallaabada haddii ay qaadaan xuseeno waa mahadsan tahay waa horta niyahow laba laba qayba u kala qaadaynaa labada qayba u kala qaadayna waxa waaye waddanka maxaa u wanaagsan iyo maxaa anfacayo dalka anfacayo waxaa dalka anfacayo horta dadkan inay isku filnaasho ay gaaraan walaalkii hadda fikirkiisa asigoo ku mahadsan wuxuu yidhi waxaa la gaariy cudurada waa la heli jiray buu yidhi oo markaas beerta ku dhaca waa la heli jiray haddase laakiin waagi hore lama heli jirin ayadoon la heli jirin ayaa waxaa jirto hadda kas wax soo saarka boqolkiiba boqol waqtigii hore iyo waqtigan waxaan wax soo saar badannahay waqtigii hore wax soo saar badannahay hadda ninka ugu badano waxa waaye boqol hektar ama labaatan hektar ka badan maba dhaqaali kariyobu wadanka waxaa jiri jirtay marka xareeda da-do oo roobka uu yimaado beeraha waxaa ku gadoomi jira xareeda ku gadoomi jirta cagafaa la geysan jira ama waaba layska miigeysan jiro ayadoon la waraabin ayadoonan maxaasha buufin kaa gelin ayadoo maxaan ku sheegaa la dhowrin oo cayaan kaa cunin oo sanadaha dambe haddana oo dhaxo ayaan waxay ayaxa baa la yidhaha iyo diirita imaatay ayadoo waxaasoo dhalan jirin hadda fasalkan hadda oo hadda gabaawsiga ah beeraha hadda diirtadana way gashay hadoola ku diidin maalkaya saarana wuu galay saarni hadda sabuulka markaad geysid ood aragtid dhexdiisa waa bush waayo asigiyaa dhex galay marka wax soo saarka hore cuduradan inta badan waxay la socdaan abuuradan wadanka dibadiisa laga keenayo annaga waxayna sidayna badhan maxaash waxaas manoo imaan jirin beertayna waxaa lagu xisaabtami jiray inay maxaan ku sheegaa intaas oo hektar ama intaas oo boqol ay imaataan hadda waxay noqdeen tayadii waa soo yaraatay marka aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol tayadii hore ayaa noo fiican ayaana wax noo aqaal noo yar loo laabtaan ayaan rajayna insha allah aye cabdulaahi ugu dambeyn
ugu dambeyntii horta niyow inkastoo weli gobolada dunida qaarkood ee looga dhaqmo beer dhaqameed haddana casriyiinta ayaa wax ka badashay wejiga hore beeraha waxay ku tirsan yihiin macluumaad duugoobay oo sidii agabkii hore wax walba waa halaabeen laakiin hadda waxaa la sameynaa bacrimin orgaaniga wax walbana teknolojiyadda maanta jirto ayaa lagu hagaajiyay saasi marka waxay ku tahay beertu beer tayaysan oo cunto soo saarto oo wanaagsan oo xagga caafimaadkan oo wanaagsan oo dowladaha hormaray haddii xataa loo geeshay baarkooda ay yihiin beero aad u qurux badan wixii laga soo saaran ay yihiin wax miisaankooda iyo maxaan ku rahda quruxdooda ay aad u wanaagsan yihiin oo tay ahaan wanaagsan
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cabduqaadir aadan maxamed oo loo yaqaano carbuudo iyo cabdulaahi cali faarax inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o washington ramadaan kariim ayaan mar kale idin leeyahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydii kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana marti ugu ah dhaktar maxamed cumar muudaale oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegaystayaasha
magacaygu waa yaxya axmed maxamuud doctor waxaa ku weydiinaya cagaarshowga meeqa nuucoo u kala baxaa mana isu gudbiyaa
yaxya waa mahadsan yahay waa su-aal aad iyo aad u muhiim u ah cagaarshowgu waa noocyo badan yahay ilaa wuxuu leeyahay dhowr nooc nooc loo yaqaan a iyo b iyo c iyo d iyo e marka shantaas nooc ayuu leeyahay asiga waxaa sababa virus marka hepatitis a hepatitis b hepatitis c hepatitis d intaasoo u wada qaybsamaya e marka e e d badanaa common maaha laakiin saddexda kale ayaa common ama la arkaa aadoo kale wuxuu aad u saameeyaa ilmaha wuxuuna ku faafaa saxarada iyo afka oo isgaaro maxaan ku yidhahdaa nooca loo yaqaana b e c iyo d ayagana waxay ku faafaan galmada iyo maxaan ku yidhahdaa qofka in dhiig lagu shubo ama qof kale cirbadiisa inay gaarto oo qof kale cirbad lagu soo duray qofka kale inay gaarto maxaan ku yidhahdaa ayagoo kale ilmaha way ka fiicnaadaan self limited waaye laakiin b e c waxaa laga yaaba qofka in muddaa inuu qabo in weligiis noloshiisa inta ka hartay inuu la noolaado cudurkii oo weliba hadduusan qofka ka warhaynin qof kale in usii gudbaya ayaa laga yaabaa dhibaatooyinka uu keeno maxaa ka mid ah waa kan dhakhtarku uu ka jawaabaya
dhibaatooyinka keeno waxaa ka mid ah qofka inuu u keeno wax loo yaqaano liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo mararka qaar liver cirrhosiskaas wuxuu keenaa asides waxaa loo yaqaana in caloosha biyo gasho qofkii maxaan ku yidhahdaa portal hypertension wax loo yaqaano maxaan ku yidhahdaa dhibaatooyin kaloo keeno waxaa ka mid ah oo kansariska oo ku dhaca beerka loo yaqaano hepatocellular carcinoma ama kansar ka soo baxa beerka marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda soomaalida lagu arka kansarka ugu badan hadda soomaalida ku dhaco markii laga soo tago esophageal carcinoma kansarka ku dhaco dhuunta midka labaad waa midka ku dhaca beerka badanaan waxaa lala xiriiriyaa cagaarshugaas qofka oo in muddaa qabay weliba qofka dadka qaar soomaalida islama socdo xaaladiisa qofka waxaa loo baahan yahay sanadkiiba mar inuu isjeegareeyo caafimaadkiisa waxaa laga yaaba qofka inuu cagaarshow qabo oo muddaa inuu iskala noolaado uusan warka hayn asigana dhibaatooyinka wuxuu u keenaa beerka beerkiisoo waxyeeleynaa beerka wuxuu u keenaa wax loo yaqaano liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo hadduu beerka adkaadana shaqadii beerka oo ah detoxification oo ah wasaqdii inuu jirka ka miiro ayaa meesha ka bixiyay sidaa darteed qofka wasaqdii ayaa jirka ku badanayso qofkii wuxuu noqonaa wax loo yaqaano jondas ama bilrubintas inay ku badato jirkiisa qofka indhihiisa cagaar noqdaan kaadidiisana ay noqoto sida shaax oo kale waxaa kaloo dhibaatooyinkaas ka mid ah qofka asides inuu noqdo calooshii biyo galaan qofkii cuntadii inuu ka xirmo maxaan ku irahdaa ugu dambeyntiina qof inuu dilo asalaamu calaykum magacayga waa xaliimo xasan cali doctoora waxaan ku su-aalaa hooyada markay umasho kabacdi maxay dhiigbaxa keeno
maama xalima waa mahadsan tahay dhiigbaxa ku yimaado hooyadu markay dhasha kabacdi waa dhiigbaxa ugu badan ee la arko waana midka ugu badan ee hooyada dilo dhimashada hooyada ugu badan ee keeno oo markii hooyada dhasha kabacdi oo la dhaho waa umur raacate marka badanaa asiga walxaha keeno ilaa afar ayaa loo kala qaybiyaa kow waxaa keen waxaa loo yaqaano utrine atony waxa la dhahaayo oo ah hooyada in minkii uu aada u jilco minka hooyada waxaa jilciyo markii hooyada maxaan ku yirahdaa mataanayaal badan ay sido ama labo ama saddex labo hal wax ka badan ama biyaha canuga ku dhex jiro oo ay aada u badan yihiin oo loo yaqaano bolyhydramnios minkaas said u fidaayo dartiis hadhow wuxuu keenaa inuusan dib iskugu soo aruurin maxaan ku yirahdaa normal waxaa laga rabaa ilmogaleynka hooyada markaa dhasha kadib in uu isku soo aruuro oo yimaado positionkiisa ama meeshii loogu talagalay oo ah xudunta hoostiisa marka minka markuu jilacayo kor ayuu jirayaa xudunta korkiisa aad ayuunu jilcaa marka jilaacaas dartiis ay waxay keenaysa hooyo inay dhiig baxdo marka waxaa kaloo keeno dilaac ku yimaado hooyada markay dhalayso dilaacaas ha ahaado ilmogaleenka ama afkiisa ha ahaado ama maraynka soo maraayo canuga saddexdaba dilaaca markuu ku yimaado dilaacaas wuxuu keenaa in hooyadii iska dhiigbaxdo dhiigbixiina oo iska socdo midka kaloo keeni kara waxaa waaye hooyada dhiig xinjaroogeeda hadduu aada u yaryahay way keenaan waxaa kaloo aada u keeno haddii ibida qayb ka mida loogu soo tago ibida waxaa la rabaa qofku markuu qof qualified yahay ama xirfadyahan yahay oo wax ka dhali yaqaano waxaa jirto hab loogu talagalay tartiib in loogu soo saaro ibida iyadoo masaaj la sameynayo utrus haddii ibidii xoog lagu soo saaro taas waxay keenaysaa qayb ka mid a inay meesha kusoo harto kadib hooyada inay dhiig baxdo sidaa darteed intaasba afartaasba waxaa loogu hortagi karaa waxay tahay in hooyadii caafimaadkeeda isla socoto
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar maxamed cumar muudaale oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada guud intaan dhegaystayaal mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo dhegaystayaal iyadoo ay noo bilatay bisha barakaysan ee ramadaan waxaan idinsoo qabanaynaa qhasiido aan ugu tala galnay bisha barakaysan ee ramadaan ku soo dhowaada
Thank you.
qasiidadaasina dhegeystayaal waxa ay ugu dambeysay idaacadan ee galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure intaan markale kulmi doono ramadaan kariim